magacaygu waa xildhibaan khadiijo aadan cabdiqadiijo kuweyd ka tirsanaa baarlamaanka jubbaland mataga iyo ciilku meeshaa rabta kuguma simaan doqonnimo aanu afar sano ama saddex sano iyo bar aan la huursanaana maahan waanta waxaan wax u qabanaye waxbaan dhaqayay intaas hooyadu nimanka way ka caadi fadyarta waxbaan dhaqayay waxbaan lahaa berri bay si u noqon saa dambey meel degi caqligu wuu shaqaysaan u lahaa abtino bay soo gaarta xildhibaanada jubbaland kuwa iyagu dastuurkan sameeyey may ahayn dastuurkan kuwa iyagu sameeyey oo ii sheegay beelaha ku saleeyey ayagu ma ahayn guddiyo kale iyo dad kale oo luqun waaweyn iyo raggaasaa waxay ku dhiseen meesha la yihahda nairobi intii waxaas laga fakeraya annagu waa horudne waa sii jeedna haddaan nahay beelooh beelaha u abtirsada jubbaland hah soomaaliyao dhanna waa meesha keliya ee jubbaland qofaan laga helin usan jirin qof lagu maaratay caadifudaynaayo ama lagu maaratay xaqiisa lagu duudsiin karay ma jirin qofaan degin maleh isaaqa somalilan degaa wax ku leh iska daa soomaalideena geeska gees kililka kuwa joogaa wax ku leh kuwa kenya deganaa wax ku leh kuwa xamar iyo ilaa gobolladii dhexe ilaa puntland joogaa wax ku leh waa cirif raaskaboneto raas casayr waa soomaali meelay ku kulantay rasaska iyo barwaaqada ku jirtana waa meel ay deeqdo soomaaliya oo dhan shan iyo tobanka milyanoo lagu sheego iyo ka badanba waa meel ay deeqdo haddii si cadaalada wax loo qaybsado okay cadaaladday ka dhimatay marka cadaaladana waxaa u ah awal raas bacdalmaal kanaa u ahaa kana kitaab qur-aana maaha waa waxaa bulsho intay ku heshiiso ku dhaqma la yiri maahane sharci iyo dastuur kitaabka ilaahayba ah dembiga aan ku galnaana nala ka gooy halkaas buu ka qalloocday dastuurkaasaa markii hore la boobay waxaa lagu boobay intii la rabo ayaa dadka qaar ku soo qorteen reeraha qaar ku soo qorteen hebel iyo hebel anuguma dhahay waa meel ninkii saddex xildhibaan ama shan xildhibaan lahaana uu konton qaata ninkii konton ama afartan heli lahaana uu saddex qaatay ha sharimanina haddayse iyada marka hore wax lasoo dhacay ahayd haddana nidho xaaraanay dhalays nuuci saas ahaayaa naloo keen annagoo shacabaha waxaa nala ka dhigay baarlamaan kama aan nagoor qabin waxa ku hoos jira kama aan nagoor qabin sideed biloodaan sugaynay waa naloo keenay bulshaa la socotay dad si wada raacsana layska ahaa halkaasaa salaanta laysla wada qaatay waa nalaku soo wareejiyey annaga akhriskiisaan galnay marka iyo qodob qodob inaan kor istaagno wixii qaldanaa inaan ka bixinaa dabcan waa la diiday waxaan damcnay marka inaan haddana doodii aan dhahno noogoo jawaaba qolada maaragtay ah executiveka fulinta ah oo uu ku jira madaxweynuhu madaxweyne maxaa ku gaaraysaa wasiiradiiyaaba ka hortaagan iyo madaxweyne ku-xigeenkii labaad ninkaasaaba arrimaha bulshada loo xil saaray baarlamaankiina halkaasa saa ka garaacay anuuna dad ii xigaa waayahay dhibaatada hadda jirta markii dastuurka laga soo tago maxay tahay oo ka dhala dhibaatada jirtaa waxay tahay wax walboo xaquuqaada ee jubbaland ka jira looma sina daarsway kana markii hore lagu kala bata reer baa u badanhaya reer kalena cuyuyufki soo horaa loo tuuraa inta kalena waa iska fiirsanaysaa saasay soo yihin halkaasi horta ay ka bilaabatay xaq daraa ka timid xaq daraa ka timid xaq daraduna waxaa weeye baahida waxaa keenaya haddaan baarlamaanku aysan mushaar qaadanayn haddaan ciidamadu bil joogtaa aysan mushaar qaadanayn haddana sidaasoo ta ay ammaanka sugayaan shan kilomitr baa iska hate lama xorayn toddoba sana lalahaa waa la xoraynayaa caasimaddaa la tegayaa maalin walba afka baalkiisay noo ahayd waktigiina saasuba ku dhammaadaba hadday qolada kore tahay iyo hadday baarlamaanka tahayba waxaan kaloo kuu sheegayaa oo baaq iga ah maanta marka baarlamaan iga horreeye waxaa jira lasoo tarxiiloo la keenay kanay ku dheganaayeen qodob baa hadda dagaalkeenu annaga ka dhacay qodobkaas ayagu ayagu baarlamaankii hore waxay damceen inay dastuurka iyo iswaafajiyaan xeroosaadkii la qoray laga doodo la yidhaha saan maahan saan ha laga dhigo surkaa laga qabta waa lasoo eriyey xamarkaanay daadsan yihin anna shalaan ka daba imi okay qodob baa hadda dagaalkeenu haddana ka kacay kale oo la yidhaahdo xuduud guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka qodobka sagaashan iyo labo sagaashan iyo saddex wax saasuu ku baysgaraysan yahay ha la jebiyaa liyi isagoo nooloo sidii ninka u taagan halkaasa lagu dhuftaa liyi war ka daaye waxaan soo jeediyey gruubkayga anigu aan ka mid ahay oon ugu horeeyo war aan isku qalno isku fiirino oon guddi u saarano yaana boobsiine gacanta haddaada taagin xawariig bale wixii kaa raaca labaatan aa gacanta u taagtay oo weliba iswaalahaya maaqaa meel wax ku ogyihiin marka iyay tahay cidda jebinaysa qodobkaas ee rabta in si kale loo maamulo haddaad caddayso waa qoladii fulinta fulinta madaxweynaha u sarreeya ku-xigeenadiisaa ku xiga wasiiradaa ku xiga iridaaba lagu taagan yahaaba hadda jebi midda kale annaga nimankan oo ah guddoonku waxa weeyaan niman risaalad soo qaada bis waa soo qaadaan bis waa noo dhaadhiciyaan gacmaha taaga waa iska qas- qasab waayo camal dadkii marka bulshadii uma qaadubeyn kartid marka mar hadday dhinac ka raran tahay bulshada uma qaadubeyn kartid midii aan ugu carooday golaha fulintuna wuxuu ahaa been lama sheego biyaha waxay ku soo furmeen magaaladii dadkii halkaasa biyuhi ugu joogsadeen masquulihii saxaradoodii iyo aataartooda qurunkoodii banaanay usoo baxeen dadki meelay ka aadaan male dowladda awaal waxay u lahayd inay caawiso dadkaas meesha laga raro biyahaan baddi lagu celiyo boosoneerooyinkana loo faago matore loo keeno nasiib wanaag laba boqol iyo toddobaatan kun dowladda federaalka akeen weliba sanatarada lacag soo dhiibay labaatan kuna boqol iyo konton kunna waxaa soo dhiibay dowladda federaalka laba waxaa dhiira laba boqol iyo konton kun dowladda soo dhiibto labaatanna sanatarada laba boqol iyo toddobaatan wey laba boqol iyo todobaatan labaatanaaba ku filnaan lahayd guddi anigu aan ku jiro aa loo xilsaaray biyahaas mase dadkii saxaradii iyo masquulihii iyo intay buuxsameen kor usoo daadiyey wixii bay hor fadhiyaan waa la galnay intaasa ilaahay hortiisa markhaati kuwa iraacaya iiga ah intaasay noogu soo istaagta saxarada iyo qurunku bulshadaasi waa isku jirtay qabiil gaara ma ahayn dadka jubbaland degay ayay ahaayeen dadka weliba danyarta ahay ahayn waa ku soo celinay guddoomiyayaasheenna kusoo celinay labada dhagood inti maqas la qaatay tanna lagu jaray tanna lagu jaray lacagtiina anaga u jeedna horteena lagu qaybsaday ciilkaas horta waa la hursanaa anigu meelaan ku daadiyana waa waay cidaan uga xoog batoon oo amar ku siiyana waa waay baarlamaankiiyo inta badana fiirsanayeen shibay iska dheheen qaarkood ama cabsi ha ka ahato ama xaasnimo ha ka ahatee waayahay arrin qod qodob anigu kan aan awalba matalahay isagoo sidaan ahoo qaab daran oo ogaa sidii xumaayo loo soo qoray baya isaga dheganay waxaanan markii naloo keenaba nalku yidhi xaq maahane waa xal xal ku haysta haddee ma- isla isbuuciba hadii wax lagu keeno wixiiba aad isku waasho ood buurburiso adna kama darin mogta intay sanado nagu qaadatay waa ujeedaan umalaynaya waana la socotaan halkaas markay marayso dastuurkiioo la jabshay waraan ka tashanno war waaba halka qodoba noo haray inta kale awalaas gacanta loogu taagayay gacmiina xanuuneen wax aan meeshaba qabanba si loo gelinayay annaga markii naloo dhaarinaya kana waa naloo keenay kana waa naloo keenay ayagaa la isku fiirinayay waa iswateen dowladda iyo federaalku iyo isteedyadu waa iswateen Halay- haddii la diriray dadnimadii ma dhiman dalkiina ma kala tegin in la isku qalay ahayd labadaa la iskor saaro oo wixii iska quseeyay sidooda loo daayay wixii kaleo xurgufa waa gaar xalaa laga gaari karaa wax walba lama yeelin qodobkoon ujeednaha la yidhi dowladda barkee dowladda ka- een, federaalka dastuurkiisa wuxuu qabay midkan xuduudaha iyo ka doorashooyinkaba in ayagu ay maartay combaresifka ah ayaan oo maaragtay ay maaragtay ay ee, la- tala ay dowladda ku leedahay guddi usoo dirsataya iyo si kale usoo handhargaraysa baaba ma dhicin waa la kala tuuray noo jebi dadaan intii ahayna kooramka ahayna gacanta iska taagay mana jabna qodobkaasi qodobkaasi ma jabna intii ka soo hartaa horta intaas waxaan ku baaqayaa marka idinkoo mahadsan kismaayo dir iyo daarood iyo jareer weynaa dega cid aan degin male baajuun qof walbaa dega meesha waxaan ka ka caddaynayaa oon dowladda federaalka u sheegayaa kolley wax walba hadda iyadaa un markaan garwadeenka ah beesha caalamka iyo international community waxaa noo soo kuuskuusana aan ka codsanayaa dib in loogu noqdo dastuurkaas dib in loogu noqdo oo cadaalad lagu fariisiiyo cadaaladda markii lagu fariisiyo cadaaladda dadka deeqda marka marka shan kani shan qaato kana shan ha qaato ilaahu may laba boqol gaaraan may boqol iyo konton gaaraan may boqol iyo labaatan gaaraan intay rabaan ha gaaraan laakiin ina adiguna aad intaas oo xabo aad iska qaadato anna aan laba la taagnaado waay ma sagaal bilood anu kuma dhalan miya may xoogaysaa maalin walba waxaan kaloo rabaa madaxtinimada jubbaland sanadba in cid loo dhiibo oo rotation ay noqoto sanadba cid loo diibo sanadkaan cidaa noo haysay sanadkan samaala iskale iyo wuxuu cagaha ku wato intaasaan soo jeedinaya waayahay marka dastuurkaasna lagu saleeyo qayb saxa aniga been ma sheegayo aniga layma soo masaafurin halkaas dii layga qabta qofna diyaaradda ima soo saarin marka aan cagajuglayn ka imaanaysa raggii fulinta wasiiradii qayb ka mid a madaxweyne ku-xigeenkii labaad kuwo u asagu samaysto masaakiinaho u cagajugleeyo oo maaragtay gurigiisa ku nool marka aniga ataag lay saaray iyadoo laysku hadlaynayo reer islaameed ciidamadiis ciidama intuu dhisan waaya hadduu ciidan islaameed iigu cagajuglaynaya isagoo in adeerkaya aniga hadda maxay hadda qaadiga qaarsha yihiin aniga ninka isku hadlaynaya hadduusa iga celinayn waa isla qabaan systemkaasoo dhan aa daalimiina hadda idin sheegayahay systemkaasoo dhan baa wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo waxooda dhan baa ii sheeg daalimiina barkee qof qofkaa celinaya male laakiin qofkii la dilo madaxweynuhu dadka waa u toogtaa qofkii la dilo waa u toogtaa qofka lama waa ku nacay kaliya qofka looma tuuro laakiin inta ka hooseysa waa daalimiin waana hudhud wararkayna subax walba dadka ku diraan oo ula bariistaan marsuufkooda dhan wuxuu ku egyahay inay maaragtay war ay la ordaan waddankina wuxuu raha waxqabasho ee war iyo dulmi ma rabo ha ha ha waa lagu dilaa baddaa lagu geynaa laydhah kuwii samaalaha ila sheeganaya ay dhahay saas ani daarood waxima yeelin daarood bahasha anuu halkaas iyo nairobi la tagay wixiisuu soo kuuskuustay ii sheeg barnaamijka isaga anfacay uu halkaa kusoo dheelay ninkaas ninkaa waa shaqaystay laakiin ninkaas hadda waxaan ka codsanayna inuu nala hawl galo oo baasi cirkaa lagu soo dhisay dhulka lagu dhisa hadda laakiin kuwa aan ka fariisan weyne waa kuwa systemka noogu jira beelaha hawiyana waxaa usoo jeedinaya iyo samaale nama matelo luga dheere nama matelo hadda waa ismaqlaysaan nama matelo wuxuu nagu matelana baadil iyo xaqdaray ahayd dadkunama ay dhaceen dadkunama ay lugooyeen noola kuma tunteen xaquuqda samaale iyo hawiye haddii ninkaad doorateen uu nuucaas sanad ka hor bay laska qabtay ahayd afar sanuba hadda isagu ahaa soo ma xaqdaradu halkaasay ka timid laakiin maanta maanta markhaatigaa wada taagan maanta kulli dadku waa markhaatiga nool system dambena noo soo geli mayo haddii ilaha idmo system dambe noo soo geli mayo dadku inay nabad ku noolaadaan oo cidna aan la qaxin oo cidna aan loo tabar sheegan ee si cadaalada wax loogu qaybiyo intaasaa rabaa ciidamadu ay mushaar qaataan babaktiyo derbiyada taagan baarlamaanka imaan doonaa uu mushaar qaato executiveka ay mushaar qaataan dekaday leedahay airboor bay leedahay risos bay leedahay beeray leedahay xoolo nool bay leedahay soomaaliya o dhan ay kafaysaa laakiin aawahe aladi ma ycarafak maytamanag maba garanayaan alla cunaa alla xaaraa ma soconayso